habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidhaxada bisha maarjna waa toban sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka bitirbaan iyo weliba bogga v o a somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir samakaab iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee burburkii diyaaraddii etoobiya iyadoo la sheegay in xubin ka tirsan shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha soomaaliya uu ka mid ahaa rakaabkii diyaaraddaasi waxaad sidoo kale aad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan amniga diyaaradaha
diyaaradda inta laga ogyahay wakhtigii caadigay duushay oo ahayd sideed iyo barkii hawadana aad bay ugu fiicnayd oo hadda wax welwela lagama qaban oo roob iyo dabayli iyo waxaayo ma jirin sida hadda wararkan ku maqlayno diyaaradda markay duushay oo ilaa iyo lix daqiiq hawada ay ku jirtay ayaa la waayey
waxaa kaloood ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa marka horese warkii
kaahay kacaantae haddaad kor u yar dheeraato oo mawdku kuu kaadiyood yaro kortood naaxdo kollay waa hubaal inaad gayaan badan kulmaysaan
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha etobian airlines ayaa burburtay saaka subaxnimadii kadib markii ay ka kacday magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya iyadoo wakhtigaasina ay diyaaradda saarnaayeen boqol iyo toddobiyo konton qof oo diyaaraddaasi ahaa rakaab iyo weliba howlwadeenadii diyaaradda warbaahinta dowladda etoobiya ee gacanta ku hayso ayaa sheegtay in diyaaraddu ay ku soo dhacday magaalada bashfutu iyadoo oo dadka saarnaana ay u kala dhasheen saddex iyo soddon waddan waxaana dadka ku dhintay ka mid ahaa saddex iyo soddon qof oo u dhashay dalka kenya sideed u dhashay dalka kanada sagaal u dhashay dalka etoobiya iyo weliba sideed maraykana shirkadda diyaaradaha ayaa iyaduna sheegtay inay xidhiidhka diyaaraddu luntay markii ay garoonka diyaarada ee magaalada adisababa ee boli international ay ka haday amaba ka duushay sideed iyo sideed iyo soddon daqiiqo subaxnimadii saaka iyadoo halkaasina ay hawada ku jirtay diyaaraddu marka ay burburtay muddo lix daqiiqa ah
tiro maleeshiya ah oo ka tirsan ururka daacish oo ay la socdeen haween islamarkaana lagu tilmaamay kooxdii ugu dambeysay ee daacishta suuriya ayaa lagu arkay deegaanka hareeraysan ee baquus ee bariga siiriya toddobaadyadii dhowaa kumanaan dad ah oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin xaasaska iyo carruurta ay dhaleen maleeshiyada daacish ayaa ka soo baxayay tuulada buquus ciidamada jabhadda siiriya ee s t f oo maraykanka u taageero ayaa joojisay howlgalkii militari ee aagaasi ay ka waday iyagoo u turaya rayidka halkaasi laga daadguraynayo jabhadda s d f ee syriya ayaa waxa ay sheegtay inay doonayaan in dhammaan dadka rayidka ah ay isaga baxaan deegaanka hareeraysan ka hor inta aanay qaadin howlgalkooda ugu dambeeya boqolaal dagaalamayaal ah oo daacishta ka tirsan ayaa sidoo kale hareeraysan laakiin jabhadda dimuqraadiga ee syriya ayaa rumaysan in xagjiriinta ugu badan ee shisheeyaha ay weli halkaasi ku harsan yihiin wasiirkii caafimaadka ee dalka tunisiya ayaa iscasilay kadib markii koob iyo toban carruur ay muddo afar iyo labaatan saacadooda gudahood ku dhinteen cusbitaalkii ay ku dhasheen oo ku yaala magaalada tunis ee caasimadda waddankaasi tunisiya wasiirka caafimaadka ee waddankaasi cabdel ra'uuf al shariif ayaa warqadda iscasilaada u gudbiyey sabtidii shalay isagoo inkastoo warkaasi la baahiyey maanta axadda ah waxaa durba la bilaabay baadhitoonno ku saabsan sababta keentay in afar iyo labaatan saacadood gudahood ay koob iyo toban carruuri ah oo cusbitaalka ku dhashay ay geeriyoodaan dalka tunisiya ayaa mar ahaan jiray dalka ugu fiican dhinaca caafimaadka ee wadamada ku yaala waqooyiga qaaradda afrika hase haashee waxa uu hoosu dhaca uu ku yimi adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka tan iyo wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi sayn caabidiin bin cali sannadkii laba kun iyo koob iyo toban
guddiga doorashada dalka indiya ayaa maanta ku dhawaaqay in koob iyo tobanka bisha abril ay bilaaban doonto doorashada guud ee dalkaasi iyadoo loo kala qaaday toddoba qaybood doorashadan oo ah doorasho dimuqraadi tan ugu weyn caalamka ayaa waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare narendra modi uu ka faa'iideysan doono xaaladaha kacsan ee hadda ka dhex jira bakistan iyo indiya dhowr toddobaad ka hor modi waxaa fursadihiisa doorashada caqabad ku ahaa shaqola-aanta waddanka iyo qiimaha wax soo saarka beeraha oo daciif noqday hase yeeshee dadka ka faalooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga b j b uu asxaabta mucaaradka uga horeeyo sababo la xiriira isku dhacyadii xadka ee dhex maray militariga indiya iyo bakistan bishii lasoo dhaafay dadka waddanka indiya oo lagu qiyaaso hal bilyan iyo saddex boqol oo milyan oo ruux ayaa muujiyey isku duubni wadaninimo kadib markii afartan iyo laba ka mid ah ciidanka kaydka indiya lagu dilay gobolka kashmiir doorashada guud ee sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii ka dhacday xisbiga talada haya ee b j b wuxuu kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban shan boqol saddex iyo afartan kursi uu ka helay laba boqol siddeetan iyo labo waxay taasi muujisay awoodda siyaasadeed ee xisbiga iyadoo aysan guushaasi oo kale baarlamaanka indiya ka keenin asxaabta siyaasadeed muddo soddon sano ah fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal markanna etoobiya sida aad wararka ku maqlayseen dhammaan boqol konton iyo toddoba qof oo saarnaa diyaaraddii nooceeda uu yahay boing toddoba saddex toddoba oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha etoobiya ayaa ku burburtay koonfurta magaalada adis ababa dhowr daqiiqo un kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee adis ababa diyaaraddan ayaa ku sii jeeday magaalada nairobi ee dalka kenya mas-uuliyiinta kenya waxa ay sheegeen in nin soomaali ah uu ka mid yahay boqol konton iyo toddobada qof ee la socday diyaaradda ninka dhintay ayaa dhalashadiis ayaa ehladiisa ay v o a u sheegeen in la oran jiray cabdishakuur maxamed shahaad oo watay baasaboor soomaali ah xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaana uu ka tirsanaa laakiin weli lagama xaqiijinin haddaba warbixintaasi waxaa inoo haya waryaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
sida ay sheegtay warbaahinta fana ee laga leeyahay dalkaasi etoobiya diyaaraddan ayaa ilahayd ee shirkadda diyaaradaha etobian airlines islamarkaana ahayd nooca boing toddoba saddex toddoba iyadoo u socotay magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya islamarkaana ay saarnaayeen boqol iyo toddobiyo konton qof oo isugu jiray boqol iyo sagaal iyo afartan qof oo rakaab ah iyo weliba siddeed qof oo ahaa shaqaalihii diyaaradda waxaana sida ay shirkaddu shaacisay ay saaka subaxnimadii ka timi magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika maareeyaha guud ee shirkadda oo warbaahinta kula hadlayay kadib markii shilku dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyey isagoo sheegay inay maanta maalin murugale u ahayd rakaabka diyaaradda waxaana uu sheegay in diyaaraddani ay garoonka diyaaradaha magaalada adisababa ay ka duushay iyadoo siddeed iyo afar iyo afartanna ay ciladi ku timi sidoo kale maareeyaha guud ee shirkaddu waxa uu ka hadlay duuliyihii diyaaradda oo lagu magacaabi jiray yaareed wargeta kaasoo shaqaale shirkadda ka soo ahaa sida uu sheegay tan iyo bishii julaay ee sannadkii laba kun iyo toban islamarkaana uu diyaaraddan haatan dhacday uu duuliye ka soo ahaa tan iyo bishii nofembar ee sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban isagoo duuliyahaasina ku tilmaamay mid muddo soo shaqaynayey geesta kalena isla warbaahinta faana ee waddankaasi etoobiya ayaa ku warrantay in dadka diyaaradda saarnaa ay ka kala yimaadeen shan iyo soddon dal maareeyaha guud ee shirkaddaasi oo faahfaahin ka bixiyey jinsiyadaha ay kala wateen dadkaasi ku dhintay diyaaradda ayaa isna waxa uu sheegay waxa uu sheegay in labiyo soddon qof ay u dhasheen dalka kenya siddeed iyo toban ay u dhasheen dalka kanada sagaal ay u dhasheen etoobiya siddeed ay u dhasheen dalka shiinaha siddeed kale ay u dhasheen dalka talyaaniga halka siddeed qof oo kale ay u dhasheen maraykanka toddoba ka mida dadkaasi ay u dhasheen waddanka faransiiska toddoba kale ay u dhasheen dalka britain lix ka mida ay u dhasheen dadkaasi shilka ku dhintay waddanka masar shan ka mida ay u dhasheen dalka holland afar ka mida dadkaasi diyaaradda ku dhintay ay wateen baasaboorka jimciyadda qurub kulmaha ka dhexaysa afar kale ay u dhasheen dalka indiya afar qof oo kale ay u dhasheen dalka slovakiya saddex ka mid ay u dhasheen dalka australia saddex kale ay u dhasheen dalka sweden saddex kale oo ka mida dadkaasi ay u dhasheen dalka ruushka laba ka mid ay u dhasheen dalka sbain laba qof oo kale oo dadkii shilkaasi ku dhintay ay u dhasheen poland laba kale ay u dhasheen dalka israa'iil hal qof oo ka mid uu u dhashay beljim mid kale uu u dhashay dalka indonesiya mid kale uu u dhashay dalka uganda hal qof oo kale uu u dhashay waddanka yemen mid kale uu u dhashay dalka suudan hal qof oo kale u dhashay dalka serbiya halka hal qof oo kale u dhashay waddanka togo mid kale u dhashay waddanka mosambiik hal qof oo kale u dhashay soomaaliya mid kale u dhashay waddanka norway halka hal qof oo kaleo ka mida dadkaasi u dhashay waddanka aireland iyadoo hal qof oo kaleo ka mida dadkaasi ku dhintay shilka diyaaraddu isna uu dhashay waddanka sacuudi arabiya war-saxaafadeed ee bogooga twitterka ku baahiyeen ka hor intaanay faahfaahintan bixinin ayaa maamulka shirkaddu ay ka tacsiyadeeyeen qoysaskii ay ka baxeen dadkii diyaaraddaasi ku dhintay dhinaca kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa war uu soo saaray oo lagu baahiyey isla boggaasi twitterka waxa uu ra-iisul wasaarihuu tacsi ugu diray dadkaasi ku dhintay diyaaradda qoysaskoogii sidoo kale waxaa iyaguna tacsi taasi la mida diray qaar ka mida madaxda waddamada geeska afrika iyo weliba midowda yurub waxaa ilaa haatan la baarayaa sababta dhalisay inuu shilkani dhaco iyadoo ay gacan ka geysanayaan khubarada gaadiidka ee waddanka maraykanku diyaaraddan ayaa ahayd mid hawada ku cusbayd oo la daahfuray sannadkii laba kun iyo lix iyo toban iyadoo ay shirkadduna heshay bishii julaay ee sannadkii hore sidoo kale warbaahintaasi faana oo arrintaasi ku warrantay waxay xustay in afar bilood ka hor ay dalka indonesiya ku burburtay diyaarad kale oo ay isla shirkaddu leedahay
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo soo koobayey wararkii ku saabsanaa burburkii diyaaradda etoobiya oo maanta meel u dhow adisababa ku dul burburtay sidoo kale dhegeystayaal burburka diyaaraddan waxaa goordhaweyd ka hadlay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gelle waxaana warbixintan madaxweynuhu hadalka ka yidhi magaalada jabuuti nooga soo diray waryahayaga rabadaan muuse jaamac madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geelle ayaa bartiisa twitterka goordhoweyd soo dhigay dhambaal tacsiya oo murugada iyo tiiraanida uu kula qaybsanayo xukuumadda etoobiya kadib geerida uu sababay burburkii maanta ku yimid diyaaraddii nooca booying ee shirkadda diyaaradaha ethiopian airlines isagoo madaxweynuhu ku xusay dhambaalkiisa taageerada hagarla'aanta ee uu la garab joogo xukuumadda iyo shacbiga etiobiya iyo dhammaan qoysaska kale eheladu ay kaga baxday geeridaasi naxdinta badan madaxweynaha jibuuti wuxuu kusoo gunaaniday dambaalka tacsiyada ee bartiisa twitterka uu soo dhigay isagoo ku hadlaya magaciisa gaarka ah iyo ka shacbiga reer jabuuti inuu u ducaynayo dhammaan qoysaska dadku ay kaga geeriyoodeen shilkaasi burburka diyaaradda isagoo si gaara u xusay gabadha reer jabuuti ee la xaqiijiyey inay ku geeriyootay burburka diyaaraddaasi ethiopian airlines dhinac kale xogeeyaha fulinta ee ururgoboleedka igad injineer maxbuub macalin ayaa isla soo saaray goordhoweed war-saxaafadeed ka kooban tacsi uu gudbinayo dowladda etiobiya iyo dhammaan qoysaska dadku ay kaga geeriyoodeen burburka diyaaradda ethiopian airlines press reliiskan amba war-saxaafadeedkan xogeeyaha fulinta igad oo nuqul lasoo dhigay barta imeilka v o eda jabuuti ayaa lagu xusay adeega wanaagsan iyo isku xidhka dalalka igad iyo kuwa afrika ee inta badan lagu yaqaan shirkadda diyaaradaha ethiopian airlines sidaasi awgeedna igad ay la qaybsanayso murugada iyo tiiraanyada geeridaasi naxdinta badane ku timid boqol iyo sagaal iyo afartanka rakaabka iyo sideedda shaqaalaha diyaaradda waa sida warkuu qoran yahay injineer maxbuub macalin xogeeyaha fulinta igad ayaa ku qoray dhambaalka tacsiyadda inuu tacsi u dirayo dhammaan qoysaska iyo asxaabta eheladu ay kaga geeriyoodeen shilkan lama filaanka iyadoo geeridan ay si gaara u taabsanayso igad maadaama duulimaadkan uu isku xidhayay magaalooyinka adisababa iyo nairobi rabadaan muuse v o a jibuuti
weli waxaynu ku jirnaa dhacdadaasi burburka diyaaradda ethoobiya haddaba amniga hawada iyo tallaabooyinka u baahan in la qaado kadib shilkan ayaa jaamac buulle jaamac uu ka waraystay ibraahim abikar nuur oo horey ula soo shaqeeyey hay-adihii saadaasha hawada ee soomaaliya haatanna ku sugan minnesota
mahadsanid jaamac marka hore oo ku salaano adiga iyo baxda v o a diyaaraddan waa diyaarad ethiopian airways duulimaadkeedii three o three zero two ama three o two ee ka duulayay sababa ee u socday nairobi diyaaradda nooceeda waa diyaaradda la yidhaahdo boing seven three seven noocii ugu dambeeyey oo ah weliba max eight oo loo yaqaano narrow body ama kuwa qadadka dhexe ku duula ee qadadka dhadheeran ku duulin oo aada iyo aada casri u ah marka diyaaraddan runtii ayadoo dhanba suuqa waxay soo gashay maxka bishii sanadkii laba kun iyo lix iyo tobanka marka waa diyaarad oo aada iyo aada casri u ah aadana loo jecel yahay marka ilaa hadda diyaaradda inta laga ogyahay waktigii caadigay duushay oo ahayd sideedii iyo barkii hawadana aad bay u fiicnayd oo hadda wax welwela lagama qabin oo roob iyo dabayli iyo waxa iyo ma jirin sida hadda wararkan ku maqlayno diyaaradda markay duushay oo ilaa iyo lix daqiiq hawa ay ku hawada ay ku jirtay ayaa la waayey inta ka horeysay waxaan hadda mararka qaarkood maqlaynaa in c e o-ga meesha uu sheegay in pilotka uu soo sheegay cillad farsamo qolooyinka qaarkoodna twitterka ay kusoo qoreen ay leeyihiin v s i indicatorka ama orodka sheegaya diyaaradda xawliga ay ku korayso meeshii loogu talagalay khadkii dheeraaya loogu talagalay ay ku fuulayso halkii minada inta ay jarayso inuu isbabedelayo oo marna uu sheegaya diyaarad kor u socota oo positive ah marna uu sheegaya diyaarad hoos u socota oo negative ah marka qolaha twitterka soo gelisay waxay sax kaa wixii runkaa weli lama oga laakiin si in bilotka cilamad ciladaas uu sheegay kadibna uu codsaday inuu dib ugu soo noqdo garoonkii booliye addis ababa loona ogolaaday bailoodkaas oo weliba bailood aada maaragtay aqoontiisa ay u sarreyso ilaa sideed kun oo saacadood haysta waayo waxaad noo sheegtaa waxyaal sharaxaad naga siisaa adigoo soo koobaya b s i ayaan umalaynayaa inaad tiri maxay ka dhigan tahay micnaheeda in ay isbelbedelkaas uu jiray bedelkaasi lama oga ciladaasi waa wa waa waxa aan ilaa hadda weli si fiican loo sharxin waa vertical speed indicator vertical v vertical speed indicatorka marka wuxuu sheegayaa diyaaradda markii ay qadka ay ku socoto laga bedelo oo la yiraahdo ka bedel ee kor u bax ee qad kala fuul inta yare aad ku fuulayso xooliga aad ku fuulayso inta fiid ee aad jarayso minidkii lacalla saddex boqol oo fiid minid ayaad kor u fuulaysaa ama shan boqol oo fiid ayaad kor u fuulaysaa ama kun fiid ayaad kor u fuulaysaa marka maadaama diyaaradda ay duulimaad fuulitaan ay ku jirtay qad kore waa inuu sheegaa mid up ah oo kor u socda laakiin waxaa la sheegayaa marna inuu sheegaya in diyaaradda qadkeeda uu kor u socdo intaasoo fiid haddana mararka qaarkood sheegayo intaasoo fiid inay hoos u socoto diyaaradda weliba kor u socoto ibraahim waxaad sharaxaad naga siisaa diyaaraddan waad sharaxday diyaarad ahaan laakiin shirkadda ethiopian airlines taariikhdeeda weliba dhinaca shilalka iyo arrimahan la xiriira wallahi runtii marka laga hadlo ethiopian airways waxay ku jirtaa diyaaradaha aada iyo aada maaragtay loogu qadariyo weliba dhinaca muxuu ahay africa mar dhexdaas waan sameynayay research ama baaritaan bal maraykanka dalalka ula sameeyo muxuu ahaa ganacsiga iyo lacagaha soo ay ku baxda ganacsigaasi dowladda ethoopia iyo maraykanka ganacsiga ka dhexeysa waxaan arkay in lacagta ugu badan ay ku jirto diyaaradahan ethoobiya ee maraykanka ay ka iibsadaan iyo qalabkooda farsamada marka aada iyo aada diyaarad maaragtay waxay haystaan casri ah oo ugu horeysay hadda muxuu ahay seven eight seven ah diyaaradda hadda muxuu ahaa ka duusha maraykanka iyo canada oo toos u tagta maraykankas ay ugu baxdo toos u tegeysaa ilaa addis ababa oo la yirahdo muxuu ahay dream linerka way haystaan ciladahooda runtii maaragtay crash ama shilalkana aad bay u yaraayeen diyaarad hadda noocan oo kale oo shil ka gashay waxaa ugu soo dambaysaan filaya waxaa ugu dambaysaan filaya labada kun iyo tobankii diyaarad tan oo kale ah laakiin max aan ahayn oo boing seven three seven ah oo kasoo duulaysay bayruud in mediterraneanka ay ku dhacday oo ilaa iyo waxaan filayaa sagaashan qof ay ku dhimatay laakiin labada kun iyo tobanka shil noocan oo kale sidaa weyn ah weli ethoopian airways maysan gelin waa tahay ugu dambayntii arrintani maxay uga dhigan tahay maamulka hawada iyo guud ahaanba soomaalida marka la eego diyaaradaha deegaanada soomaalida u duulaya oo ka shaqaynaya hadday ahaan lahayn gudaha iyo hadday ahaan lahayn dibaddaba aad ayay u bateen cashir nooceea laga qaadan karaa jaamac su-aashaas su-aal aada iyo aada u qiimo badan waaye maadaama diyaaradihii ay nagu soo bateen soomaalida safarkoodana aada u badan yahay waxyaabaha aada iyo aad ugu baahannahay waxaa weeyaan horta hay-ad baaritaan ee shilalka oo soomaali ay leedahay waa in la sameeyaa waddanka hadda waxaa maraykanka ka tegay diyaaradan maraykanka markay dhacday ee etoobiyaanka qolada loo yaqaano n t s b ama national transport safety board oo maraykan ah iyo qolooyinka f a eda oo ayagana diyaaradaha maraykanka ah n t s b afar qof ayaa hadda ka degaysa f a na waxay maaragtay ka sugayaan ogolaasha state departmentka ayagana inay duulaan annaga ma qabno hay-ad baaritaan intaan aqaan oo shil hadduu ka dhaco garoonka xamar baaritaan ka samaysa oo aqoonteeda dadka ilahay oo soomaali a loo diyaar garaya weli maanan lihin tan kale xigta waxaa waaye diyaaradaha imaanaya in la hubiyo rekorkooda bailotka saacadihiisa maxaa weeyaan u duulimaadka tababar nooce u qabaa check-up caafimaad wakti ugu sameeyey ugu dambeeyey goormay ahayd diyaaradda technicalkeeda farsamadeeda waxyaabaha laga bedelay goormaa ugu dambaysay logbooka diyaaradda in la jeegareeyo marka hay-adeena duulimaadka waxaan filaya waxyaabahaas oo dhan oo diyaarad kastoo codsanaysa inay timaado muxuu ahay soomaaliya hawada soomaaliya nagoramada diyaaradda diyaaradaha soomaaliya in baaritaan culus lagu sameeyo arrintaas la hubiyo hay-adahaasna si fiican loo tayeeyo lana dhiso lana shaqaalaysiiyo dad soomaaliya oo xirfadooda aada iyo aada u sarreysa si nabadgelyada goromada iyo dadweynaha iyo iyo qalabkeenaba kulli maarta ay u nabad galaan marka laga tago caafimaadka oo ay dadku wada garanayaan duuliyaha caafimaadkiisa logboga iyo saacadaha bailotka maxaa faa'iidada ku jirta in la baaro bailotka licenadiisa licenkan layidhaha muxuu ahay a t p l ka airline transport pilot associationka wuxuu sheegayaa in qofka qaadanayo saacado duulimaad cayiman inay jiraan marka hore kadibna lixdii biloodba check caafimaad la mariyo iyo check duulimaad oo la jeegaraynayo duulimaadkiisa simulator baa inta la geeya mar injiinka laga daminayaa mar dab baa lagu shidayaa mar waxaa lagu shidaya dabayle iyo waxyaaba noocaasa mar labada injiin dhanba iyo wixii injiin oo dhan baa la daminayaa warka waa inuu baasaa lixdii biloodba check noocaas maaragtay bilotka inuu soo baasaa laguna qoraa muxuu ahay boogiisa ee duulimaadka inuu jeggaas baasay marka haddii inta la jeegareeyo oo la arko bilotkii laba sana saddex sana inuusan arrintaas marin dowladda iyo garoonka mas-uuliyiintooda waxay codsan karaan shirkadaasi in laga joojiyo inay duulimaad ka samayso ilamaa ay keento biloto arrimahaas kasoo baxa
ibraahim abikar nuur ayuu kaasi ahaa oo u warramayey waryaheena jaamac buulle jaamac
haatana dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha kusoo dhowaada waxaa inoo hayaa isla jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a toddobaadkan waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa isbeddelka siyaasadeed ee soo galootay nacaybka ku salaysan ee qaaradda yurub khaasatan dalka danimark oo sharciyada xakamaynta dadka jinsiyadda dalkaasi qaatay iyo musaafuriinta kuwa hadda magangeliyo doonka ku ah dalkaas oo ay soomaalidu ugu horraysa ay soo kordhayaan barnaamijka waxaa inoogu marti ah axmed faarax ducaale oo ducaale loo yaqaan dhowr iyo konton sannana ku noolaa dalkaasi ganacsade ah ducaale waxa uu horey ugu tartamay baarlamaanka dalkaasi axmed faarax ducaale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo idaacadda v o a waa dhowahay walaale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa diyaar baan ku ahay waan idin salaamayaa in alaale inta ku jirta laynka oo dhan calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat axmed faarax ducaale ugu horreyntii wax nooga sheeg si kooban isbeddelka ka dhacay dalka danimark iyo waddamada ku xeeranba ee soo galootiga ku aadan khaasatan midka muslimiinta lagula kaco
waa idin salaamay giddigiin walaale waxaa weeyaan arrinta tan nacaybka muslimiinta wuxuu soo bilowday labadii kun iyo kowgii markii uu dhacay qarxintii magaalada new york ka dhacday nine eleven marka ayaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaq yurub oo dhan infact ka bilowday oo ahaa in fiiro gaara loo yeesho dadka muslimiinta ah iyo dhaqankooda iyo nolosha ay ku nool yihiin wadamada reer yurub denmark waxay ahayd wadankii ugu horreeyey oo si aad iyo aada xawli u leh ugu dhaqaaqday waa soo socotay arrintaasu sanadba sanadka ka dambeeya uu sii xoogsanayay wax ku eeg ma ahan denmark oo qura waa yurub oo dhan balse denmark maadaama ay tahay dal yar adduunkuna aada u dhegaysto oo loo fiiriyo oo waxyaabo badan oo wanaag ah ayaa looga dayan jiray dalkan denmark wanaaggaas oo caadiyan ku salaysnaan jiray dhanka bani aadanimada iyo la dhaqanka wanaagsan ee shisheeyaha laakiin waayahan dambe aad ba waxaa isu bedelay dhaqankii nooca ahaa oo burburay dad badan oo danish ayaa laftoodu la yaaban oo shacabka danishka oo dhamme ma aha nacayb daduu ku beermay laakiin axsaabtii siyaasadda ayaa waxaa kasoo dhex baxay labadii kunba xisbiga la yidhaaho popular party waayahay mudane ducaale waan u imaanaynaa popular party iyo xisbiyada kale iyo mabaadi'da hadda waxaad wax yar nooga taabataa sharciyada la bedelay maxaa ka mid ah si muslimiinta loo xakameeyo iyo dadka soo galootiga ahba kow waxa ugu horreysa oo laga soo bilaabay in horta la ciriiri la geliyo oo la xakameeyo qoysaskii la isu keeni jiray dabeetana waxaasi lagu sii kordhiyey in aanu qofku sharciga aada loogu adkeeyo sababtu doonaba ha ku yimaado dalka qaxootinimo dalku doonaba ha ka yimaadee waxaa fiiro gooni ah loo sii yeeshay oo ah waxaan qarsoonayn dadka muslimiinta in si xawli ah oo xoogan loola dagaalayo sharciga lagu soo rogay waxaa ka mid a sharciyaha dhibka badan hadda abuuray baqdinta badan iyo argagaxana ku noqday dadkii soo galootiga ahaa oo muslimiinta ahaa in dad joogay waddanka sanado ilaa labiyo toban sano ah hadda ay dawladdu banaysatay oo sharciyaysay in dalka laga masaafurin karo iyada oo loo isticmaalayo marka ugu horeysaba sharciga marka la siiyo dadka denmark waxaa ku qoran baaragaraaf odhanaya maalintii dalkaagu nabadgelyo ay ka dhacdo waa lagaala noqon karaa sharciga waa kan qaxootinimada miyaa midkaasi kan qaxootinimada weeye dadkii soo gelaya oo cusbaana hadeed aad iyo waaba waxay noqotay almost wax ku dhow waxaan dhici kara inuu qof sharcimaanta ka helo especially hadduu muslim yahay soomaalidana iska baddaa warkeeda waaya xaaladda soomaalida iyo musaafuriinta hadda ku socoto oo aan barnaamij kale kusoo qaadanay waraysi la-aantan afka soomaaliga v o eda ka baxay toddobaadkii hore waan u imaanaynaaye denmark waxay ka mid tahay wadamada aan idhahdee waa waddankii ugu horreeyey ee mamnuuca in si xalaala oo diinta islaamka waafaqsan xoolaha loo qalo gowraca dabcan koosharkana wasiirkii hogaaminayay mamnuucista hilbaha xalaasha ah ama si kale haddii aan u dhigo in xoolaha loo qalo sida xalaasha waafaqsan ee ah in la gowraco hadalladeedii waxaa ka mid ahaa xuquuqda xoolaha ayaa ka horeysa tan diinta dabcan muslimiinta iyo yuhuudduba dhulbaaxa ayay ku ahayd hadalkeeda iyo go-aankeeda labaduba xaguu ka baxay xuquuqdii muwaadiniinta ee ay ka mid ahayd tandiimaha taasi sharciga danishka wuxuu qorayaa inay denmark tahay waddan qof waliba xor u yahay diintiisa siduu doono iyo halkuu doono inuu ku caabudo una caabudo noloshiisana uu ku noolaado laakiin meesha waxaa soo galay siyaasad aada u qafilan oo dhib badan xoolaha qalliinkooda horta mid yar maaragtay aan ka digtoonaade in sharcigaas lasoo jeediyey way jirtay laakiin sharcigaas lama fulinin baa ka baarlamaan ahaan waxa un keliyahoo la fuliye xoolaha waa in si naxariista loo qalo dhibaatada waxay ka taagnayd neefka lo-da ah madaxa miyaa laga toogtaa marka hore intaan la gowracin mise inta la toogtaa sidaa lagu qalaa waxaa la sameeyaa hadda neefka inta shock xabad oo kaleeto wejiga looga dhufto markuu suuxo ayaa la gowracaa oo la yidhaahaa markaas waa la xalaaleeyay meeshaan waxaa ku jira dad muslimiin ah oo loo wakiishay in ay sugaan in xooluhu xalaal lagu qalay laakiin waxaa la hubo inay xalaal lagu qalo waxa weeyaan digaaga taana waxaa keentay digaag aada iyo aada u fara badan ayaa waxaa loo dhoofiya wadamada islaamka oo wadamada carabta gooni ahaanba waayahay tan xalaasha in sida la mamnuucay muslimiinta ay wax u qashaan warbaahinta reer yurub khaasatan kuwa britisha ayaa waxay qorayaan sida independence in labada kun iyo afar iyo tobankii ay joojisay denmark waddankii ugu horreeyey yurubna ay tahay beljimkana uu ahaa waddankii labaad ee denmark ku dayday aanu ka soconno dhegeystayaashan u gacan hadinayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka maxaad weydiinaysaa mudane ducaale ama tale oo ahaad nagu darsanaysaa salaamu calaykum aniga magacaygu waa faadime ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa walaalkay ducaalayo dhammaantiin aad baan idiin salaamaya ummadda aad joogtaana horta heshiis ilaahay idinkala dhigo haddaan dee isiraado hal hal usoo qaad waxaan u malaynayaa barnaamijkay naga wada qaadanaysaa horta aniga waxaman cidiya gurtay markii talyaaniga odogeyd ajanabiga waliba soomaalidu u badan tahay ay kusii nasan jireen amaba ay joogi jireen markii uu ka dhashay ra-iisal wasaare aan og ogolaynba ajanabigii oo diidan taa waxaa kasii daran denmark qaxoontigii aad ogeyd ee masaakiinta ee rasaastu ka daashay bay dacabkii ka furtay tiri anigu dhaqaalo idiinma hayo tiinaan idinku kabayaa ajanabiga markaynu eegno gobolka alberta ee soomaalidu u badan tahay dalka canada aad baa loogu laayaa weliba dadka dilana lama helo maraykanka la mid ingiriiska waa tii midiya lagu laayay sweden walaalaabaa lagu dilay taa ka u dambaysay wiil la dilay baa la sheegayo afar iyo toban jira marka walaalkay haddaan su-aala ma laba aan ugu soo koobo warkayga waxaad moodaa markaad moodo ajanabigii marka loo tago dalalkaa shisheeyaha ay u tagaan waxay idhahdaan dalalkaa reer galbeedku ha laga shaqeeyo cadaaladda haddana iyagaa silbadaa tusaale dalka maraykanka oo kale waxaynu ognahay weli askari bilaysa qof uu dilay isaga laguma gaar yeelin ilaa maxamed nuur ka hor waxaa laga dhigi jiray xaal askari iyo waa la difaaci jiray maxamed nuurna kiiskiisii baa lagu koobay oo waxaa la yidhi isaga isu qaba gabadhii isaga weliba u yeedhay markii digdigtii uu maqlay dee isidhi isdifaac ee ka fakatay xabadii soomaalidii il gaaraa lagu eegay waa kow teeda kale waxaynu ognahay gabadhii ilhaan cumar ahayd hadallo ay jeedisay inuu dimuqraadigi laftarkiisii uu cambaaray in kusoo jeediyey iyada laftarkeedu ma u egaan kartaa iyadun maxaan ku dhahdaye cusuryada iyada qudheedu ma u egaan kartaa durba lagu bilaabay gabadhii eegatay wadadii maarti luubarka inuu jeexay ee uu ku orday obama cony powell contanita rice sandaya faraysal kii philison Waaye.
mugdiinu ka hor imanayo walaal ma kuula muuqataa waxaan u malaynayaa su-aal kale miyaan ku daraa mise taasaa Su- laiga jawaabay mise intaasaa baan ku daayaa jaamac su-aal kale waad ku darsan kartaa faadumaaye haya ha iga jawaabataa waayahay waad mahadsan tahay Okay, ee, eh, ducaada kusoo dhowow Faadimo, waad mahadsan tahay walaalo Eh, khayr allah ha ku siiyo jazaakalla khayr waxaa loo baahan yahay horta eh, inta aanan dhibaatada loo geysanayo dadkeenna eh, aynaan eegin in aynu marka ugu horeysa eegno eh, maxaynu nahay maxaanse isu nahay inagu Eh, shaki kuma jiro nacaybka soomaalidu meeshuu doonaba ha tagee adduunkan eh, reer yurub amase wadamada galbeedka maanta inuu yahay mid eh, xadaaf noqday oo wax walba ka xumaaday Een, waxaa weeyaan walaalo dowladaha qarbigu giddigood way ka siman yihiin sidii aa u sheegtay ninkii talyaaniga ra-iisul wasaaraha ka noqda waxaan u malaynayaa inuu ahaa berlusconi sidii uu u bilaabay arrinta ajnebi nacaybka ah ajnebiga la neceb yahay baa la yidhaahaa balse waa inaanu si fiican u caddayno ajnebiga la neceb yahay kow waa inuu yahay qofku muslim muslimiinta oo dhan waa la neceb yahay waxaa marka hal digrii ama laba sii dheer soomaaliga soomaaligu laba saddex dhibaataa isugu darmatay ninka qofka soomaaliga ah saddexda dhibaato isugu darmatay waxaa weeye kow inuu horta qof madow yahay labo inuu yahay qof muslim ah saddex inuu yahay qof qaf qab leh oo qab u dhashay oo isla weyn oo aan foororsanaynin qofka soomaaliga ah ilaahay khayr ha siiye waana ku sharfannahay oo waa ku sharfan yihiin qof shaksi kasta oo soomaaligu inuusan sujuudin ee uu qabkiisii qaxootiba ha ahaaday inuu qabkiisii haysto oo uu qab leeyahay Een, marka dadka dhibaatada haysataa laba weey midda ka haysata dalka ay joogaan iyo tan aniga shaksiyan igalasi xun oo ah inaynaan inaga laftayadu waxba isku falaynin inaanaan lahayn cod inaynaan lahayn organizations inaanu qaybsannahay markaanu dibadaha joogno waaya dhibaatada ugu daran ee maaragtay meel walban maanta naga dilootay waxaa weeye inaanaan inagu isku xidhnayn taabaana naga maqan taabaana loo baahan yahay inagu inaanu focuska saarno maxaa wacay axsaabta cunsuriga ah iyo siyaasadda cunsuriga ah ee qarbiga inagu ma bedeli karno bal waxaanu samayn karnaa inaynu inagu isku xidhnaano oo aanu identityga iyaga la soo istaagno waayahay Waa ka ducaale adoo mahadsan ee, su-aashii faaduma ee ahayd ee, dimuqraadiga sida ay ula dhaqmeen ilhaan cumar ayada laftigeeda cunsuriyad ma lagu tilmaami karaa maxaad ka tiri aad iyo aad laguma tilmaami karo ee way tahay waxaana aad iyo aad foolxumo u ah oo ceeb ku ah wadamada qarbiga oo dhan gooni ahaan dalka maraykanka gooni ahaan xisbiga dimuqraadka oo ka tirsan tahay sida foosha xun ee maaragtay sharcigana aan waafaqsanayn sharciga maraykanka aan waafaqsanayn cunsurinimo qayaxan oo waxaa weeye aan loo adkaysan karin ilhaan waxay maanta u baahan tahay dad garab istaaga oo u istaaga waanan garab taaganahay sida aanu u dhannahay sharaf bay ku hadashay sharaf bayna ku adkaysatay Waayo.
sharafna allaha siiyo annagoo dhan bayna masalaysaa waayahay intaanan faadumo u celin dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaanu ka hadlaynaa nacaybka ka soo kordhaya wadamada reer galbeedka khaasatan kan muslimiinta ee lagula kacayo dalka denmark ayaan si toosa u abaarayna waxaana ducaale uu qadka uga jiraa magaalada copenhagen isaga oo konton sano iyo dheeri dalkaas ku noolaa ganacsado ka ah xisbi siyaasadeedna hadda ka hor musharax ugu noqday inuu kaga qayb galo baarlamaanka dhexe ee dalkaasi Eh, faadumo eh, su-aashaada labaad maxay noqonaysaa su-aashayda labaad waxay noqonaysaa walaalkayow idinkoo mahadsan jasiiradda naaru ee ay australia u samaysatay dadka qaxoontiga iyo meeshii kale maga waddan kale oo isaguna ay jasiirad ahaa waxaan ma gini inuu ahay in dadkii ku xeraysnaa soomaalidii ku jirtay soomaalidaha dibadumay u doodi kari weyday su-aal kale haddaan walaalkay u raaciyo meesha la yidhaahdo gobolka masuuri magaalada fardiston ee dalka maraykanka ka tirsan wiil madow waa lagu dilay wax madowgii oo dhan baa sare kacay waa tiin aad ogeyd wixii ka dhacay soomaaliga marka la dilo wuxa lama yidhahda nin madow soomaali baa walaa la yidhaahdaa soomaaliduna waxaad moodaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo goboladan soomaaliya afrika ka degantay marka laga tago caalamku community quruu samaystaa taasi waxay keentay gabar soomaaliyeed ama reer soomaaliyeed umaan maqlaa walaaliin awlaadii laga qaaday mayagaan community gaara lahayn.
waaya waad Salaam mahadsan tahay faadumo Eh, ducaale labadaas su-aalood ee faadumo inoo soo koob Eh, waa koobayaaye eh, nairu iyo meelaha kaleeto oo soomaalida lagu xireeyo dadkii soomaalida ahaa oo ku jiray dhibaatada haysata waa la ogyahay mid baase loo baahan yahay gaxaliso inaynu fahamno guddigeen waxaa oo dhan waxaa saldhig u ah oo ay ku salaysan yihiin oo ku fadhiyaan waxaa weeye su-aashaadii ugu dambaysay oo ahayd maxaanu u yeelan weynay hal cod hal urur oo isu qaaya keena taasaa meesha ka maqan horena waan u iri haddii aanay bulshada meesha ku noole aanay urursanayn aanay lahayn cod urur isu keenana aanay lahayn sidaan unbay u kala fiirsanaysaa hal su-aal hal arrin oo yar oo keliya aan kuu sheego oo maaragtay fadeexadda ugu weyn oo naga haysata adduunka kana labadii kun iyo lixdii ayaa waxaa la sameeyey waddankan denmark gabar yar oo lix jira ayaa la yidhi waa la guday saddex nin oo waaweyn iyo naag baa u yimid miiskaa la saartay walaalaheed iyo hooyadeed iyo aabaheed oo da- daawanaya dharkii baa laga dhigay waa la faraxumeeyey waxaa la ogaaday inaanay gabadhaas wixii lagu sheega ayna run ahayn waxay doonaan ha ahaadee balse isla habeenkii markaan t v-ga inta tegey aan dowladda daniska usoo jeediyey inaan dacwo qabo oo aan iri gabadhaas markeedii baan ka rabnaa dowladda denmark een, maxaa yeelay annaga dalka yaga haddii gabar ninka qaawiya ama waa la dilaa ama markeeduu bixiyaa marka hadda anagu waxba diri mayna marti baanu rabnaa nasiib darrada dhacday waxay ahayd markii aan dowladdii maxkamad wada tagnay oo lagu la ii ogolaaday gabadhii in magdhow la siiyo waxaa yidhi anagu meesha tan geel ma bixino ee magna ma bixino laakiin madax furod baan siinaynaa gabadhii dhibaatadii loo geystay waxaa dhacday in saddex nin oo ra- adeeradeedu intay iga daba tageen yidhaaheen dowladdu u tageen oo yidhaaheen ninkaasu anaga nama masalo mashaakilka naxaystay ka mid tahay waad mahadsan tahay Eh, dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waa shariif daahir xasan oo jooga soomaaliya Een, annaga oo la Eh, soconaa shariif shariif waad mahadsan tahay inta aadan su-aashaada iyo aragtidaada sheegin haddaysan eh, daruufo nabadgelyo kugu kalifaynin soomaaliya meeshaad ka joogta noo sheeg waa igu kalifaydaa waayahay ka soco marka eh, maxaad dhihi lahayd su-aashaydoo kale waxay tahay soomaalida maxaa keenay in ayaga een, si saahiya isha loogu fiiriyo ama hadday tahay een, in la tartiro ama hadday tahay in la dhigo ama hadday tahay dib intaba hadday tahay waxaan la soconaa south africa waxaa ka socda waxaan la soconaa maraykan hadeertaan sida ilhaan cumar loola dhaqmaayo waxaan la soconaa een, wadamadan sida aasiya oo kale sacuudi carabiya oo kale wadamo badan hadda aan soo koobi karin in soomaalida si xun loola dhaqmo ayaan la soconaa marka maxaa keena soomaalida mase dadka kulushahay mase dadka ayaa loo necel yahay su-aasheeda taas oo kale ka kooban Eh, israacsa labadaada su-aalood adoo mahadsan si hal mara uu uga wada jawaabo ducaale waxaa moodaa wadamada muslimiinta in zaa-id loogu fiirina muslimiinta dhexdeeda miyaa ka jirta inaysan isku xirnayn aysan isku tirayn aysan iska warqabin mise waxaa jirta nacayb ay reer galbeedka ama wadamada kale wadamaha ka dhacaysa ay ku raaceen in hoos loo dhigo een, wadamada muslimiinta taleefankaada aad buu u gogo-ayaa waxaan rajaynayaa in uu ducaale maqlay aniga su-aasha nuxurkeeda si fiican uma helin ducaale kusoo dhawow Eh, waad mahadsan tahay waxaan u malaynayaa nuxurkeeda inay ahayd su-aashii hore maxaa soomaalida gooni ahaan loo faquuqaa dadka muslimiinta ah oo dhan haba la wada necdaadee si fiican maxay tahay arrinta gaarka ku ah soomaalida sidaasaan filaya inay ahayd waa sooma tan koowaad waxa mugdiga iga galayna waa midda labaad tan koowaad kusoo dhawow Ah, waxa weeyaan walaale horta dadka muslimiinta ah oo dhan adduunka qarbigu ma rabo waa nacay oo waa la col Een, eh, qarbigu wadamada islaamka ah oo dhan soomaaliyana ay ka mid tahay waa gumaysan jiray Eh, calamaan la sameeyey oo waa laga xoroobay haddii laga xoroobay wadamadii wadamo barwaaqa ah weeyey oo qarbigu kama samrin inuu dib ugu soo labto dib u gumaysto oo uu ama si toos ama si ama si dadban inuu u gumaysto wadamadii caalamul islaam shaki kuma jira taas way caddahay waxaaba se soomaalida gooni u saaran oo faquuqay waxaa weeye Eh, wadamada kaleeto oo muslimiinta dadka ka yimaada wadamada carabta ha ahaadeen ama afrika ha ahaadeene dhaqanka wadamada ay yimaadaan ee qarbiga si dhib yar bay ugu milmaan ayagu laakiin soomaaligu kama suurtoodo ama hadday jirto aad bay u yar tahay qof soomaali ah oo ku milma wadamada qarbiga ah waxaa taas xoojinaysa dadka soomaalida ahu iyagoo oon dad eheludiin ahayn markay dalkooda joogaan waayahan dambe ilaahay mahadiis qof kasta oo yimaada wadamada qarbiga waxaa la arkaa gabadho iyadoo isbedesho oo si si kale u labisata oo is asturta ninku maaragtay masaajiyadu ku xirmaan diintay ku dhigaan dadku waana wax caadi u ah bani aadamka oo dhan qofka markii wax alla waxa uu leeyahay oo kaleeto oo dhan laga qaato hal shay oo laga qaadan karin baa jira oo uu ku dhego waa diinta weeyaan haddaad aragto adduunka oo dhan ood eegto waddan kasta oo fakri aho waa ka diin badan yahay waa ka helidiinsan yahay wadamada kale ama muslim ha ahaado ama christan ha ahaadee marka soomaalida waxa goonida ka ahu waxaa weeye iyaga oo ay sinaba ugu suurtoobi weyday inay ku milmaan assimilationka waxaa la yidhaha inay ku milmaan Waaya.
wadamada ay joogaan oo qarbiga ah ducaale Laakiin waxaa kaleeto- kusoo dhawaaneynaa gebagabadii barnaamijkeena waxaa jirtay in warbaahinta dalka denmark iyo kuwo kale oo reer galbeed ahba ay soo xiganayeen ra-iisul wasaaraha waddankiina in uu faahfaahin ka bixiyey wadahadal uu yidhi waxayna dhex martay dowladda soomaaliya eh, in dowladda soomaaliyana ay raalli ka noqotay in dad la soo celiyo wadahadalkaas iyo horta noogu horee dadka ay soomaalida ahee denmark ay celinayso maxay yihiin maxaase lagu maagay in la celiyo dadka soomaalida ah oo ay celinayso denmark waxaa weeyaan dad nooc kastaba leh kuwa sharciga loo diiday oo qaxootinimo soo duntay oo xeryaha ku jira weli oo xeryo maaragtay xabsi ah la geeyey kuwo wadanka joogay ilaa shan lix sa ilaa shan sano sharcigu siduu qorayo oo la yiri dalkiini waa nabade waa laydinku celinayaa iyo kuwo ilaa laba iyo toban shan iyo toban sano joogay oo shaqaysta oo iyagana eh, lagala noqday sharcigii oo la yiri sharciga laydinka noqon hayaa oo la celinayo dhibaatada meesha jirtaa marka waxaa weeye dowladda denmark waxaa ka go-an wax la yidhaaho desomalization in dadka soomaalida ah denmark lagama rabo lama doonayo waaya sidaa daraaddeed waxaa mushkiladahoo khatar ahoon ka digayaa oon rabaa haddaad intaa ii ogolaato dowladda soomaaliya inay ka fiirsato dadka habeenkii lasoo xadayo oo denmark habeenkii inta guryahooda loogu dhaco askartu airboor aan copenhagen ahayna meel baadiya ah ku yaala laga saaro diyaarad ee muqdisho lagu daadiyo ama jabuuti ama hargeysa soomaalida ha ka fiirsato dadkaas yaan la soo dhoweynin dadkaas waa dad mustaqbalkoodii lagu ciyaaray caruurtoodii iyo familigoodii iyo waxbarashadoodii la burburiyey taas waan uga digayaa dowladda soomaalida inkasta oon ogahay inay ku adag tahay dowladdu inay tiraaho ama dowlada tiraaho dadkayga ma rabe ayaan la ii keenin Waxaa Haddana taas- arrintaa waa in fiiro laga yeesho waxaa taas kaloo garab taalla oo dad badan oo ku dhegaysanaya soomaali ah laga yaaba inay la yaabaan qof soomaali ah oo waddan aan laga rabin laga soo celinayo dalkiisii loo celinayo maxaa dhib ahoo ku jira mustaqbalkiisii maxaa burburinayo dhulkiisii hooyaaba loo soo celiye qof aan rabin muxuu isugu dhejinaya arrintaas maxaa ka dhihi lahayd waxaan ka dhihi lahaa qofka bani aadanka oo sharaftiisa inuu dhowrto oo dalkiisii hooyo wax uga ron ma lehe oo ku laabto wax uga fiicano ma jiraan irsaaqada ilaahayna meel kasta oo aad tagto ilaahay baa ku irsaaqaya oo nolol waad ka helaysaa laakiin dadkii waxay u baahan yihiin nolol in waxaa mushkilada ugu weyn wataa kuwa qaxootiga iyo sharciga loo diiday waa gooni laakiin dadka wadanka ilaa labiyo toban shan iyo toban sano joogay oo degay oo nolol abuurtay oo business sameeyey oo dukaamo samaystay dadkaas in lagu xadgudbaa waa khalad weeyaan haddii uusan qofku isagu rabin dalkiisi inuu dalkiisa hadduu ku laabto muxuu kula laabani weeye qofkani waa qof bani aadana runta in laga sheego weeye arrinta qof qof bani aadana oo nolol u baahan weeye dhashiisa ay waxbarasho u baahan tahay hadduu maanta muqdisho inta tago aanu wax u yaala haysanin ama uu hargeysa inta tago aan waxba uga horreynin muxuu la tegi oo uu la aadi dalkiisi qofku Waaya.
waa inuu wax macaamala dalkiisi kula laabto waa tahay Taadaa eh, u baahan fiiro gooniya in loo yeesho waa tahay ee, waxaad ee, carabka ku dhufatay oo aad ku adkaysay hadalladaadii ee, faadumo oo dhegeystayaashiina ka mid ahna ay iyada laftirkeedu taabatay ee, kala qaybsanaanta soomaalida iyo inaysan lahayn ururo u doodo dadka soomaalida magaalooyinka qurbaha ay soomaalidu joogaan khaasatan reer galbeedka waxaa aad ugu badan ururo soomaaliyeed oo adeeg qabto iyo kuwa hadda tiradooda soo kordhaya oo u dooda dadka xuquuqda la raadiyo Eh, sanadihii ugu horreeyey dhowr iyo tobankii sano ugu horreeyey waxaa la isku dayi jiray in la mideeyo way shaqayn weyday tobankii sano oo u dambeeyeyna waxaa aad loogu mashquulsanaa in ay wada shaqeeyaan taasna eh, diif badan baa weli ka muuqato maxaad is leedahay eh, kow xalka wuu noqonayaa eh, maxaana u sababa haddii intaas lagu mashquulsanaa xalka ka horreysay sababta xalkana noo raacay adoo soo koobaya waxa weeyaan walaale khayr allah ha ku siiye dhibaatadeenna iyo dhaqankeenna dhib kale waynu ognaho waynu wada naqaanaa oo hadda fara ku fiiq fiiqi maayo anugu balse waxaan odhanayaa dadka i dhegaysanhaya oo soomaaliyeed oo walaalahay ah warnimaan isaguba israbin ma la rabi karaa dad aan iyaguba israbin cid kalena ma rabi karto marka waxaa muhiim ah horta inaynu inagu israbno inaynu inagu is-oggolaano habeen iyo maalin dhaga dhibaatada ku dhacaysa dadkanaga waynu ognahay qofba qofba qof goonihiisa meel cidlaa loogu dilaya maxaa wacay ma urursanin oo dad urursan ma nihin waxa noogu wacanna waynu ognahay cudurka inahayo waynu ognahay wuxuu yidhi war farta boogta aandaruu yidhi meel bugtiyo far bays oge khiyaalad baa ina dilootay oo waynu wada ognahay been lagama sheegi karo taas mana inkiri karno ilaa aanu garanno ninka gaal ee aan la joogno ama danish ama ingiriis ama maraykan ha ahaade eh nama kala yaqaano namana kala jecla waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah maanta soomaali inay fahamto war gurigaagii markaad tagto waxaad doonta sameeye dal shisheeye intaad joogto isku xirma oo isu gargaara oo isgarab istaaga Waaya.
oo hal cod yeesha habeenkiina kala seexda haddaad doontaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed faarax ducaale adigaa mudan khayr iyo wanaag baan idiin rajaynaya aad baad umahadsan tahay waxaan rajaynayaa in aan arrintaas un aan laga harin halkaa looga harin lasii dabagalo oo lasii faaqido oo aad faalaysaan idinkuna reer washington waa tahay sidoo kale dhegeystayaasha hawada nagala socda iyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galayba aad baan idinkugu mahad celinayaa waa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oon toddobaadkan kusoo qaadanaynay nacaybka kasoo kordhaya wadamada galbeedka ee ku aadan muslimiinta khaasatanna waxaan si gooniha ugu fiirinay dalka danimark tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulo jaamac iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha waxaad ka dhegeysanayseen v o a washington
dhegeystayaal sidii idaacadaha iyagiiba aad ku dhegeysanayseen qeybii hore idaacaddan iyo weliba idaacadayda galabnimoba xubin ka mid ahayd ee uu- ama ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda khayr shaqaalahan idhaahdo xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo lagu magacaabayey cabdishakuur maxamed shahaad ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilka diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada cadisababa duleedkeeda ee waddankaasi etoobiya idaacadda v o a waxay goordhoweyd ogaatay in dadka la aaminsan yahay inay ku dhinteen diyaaraddaasi ay ka mid ahayd haweeney soomaaliyada iyo weliba gabadheedii oo shalay ka tegey magaalada toronto ee waddanka canada uuna socday magaalada nairobi kuwaasoo watay baasaboorka dalka canada wariyahayaga haaruun macruuf ayaa arrinta ka waraystay maxamed xasan cali oo ay walaala yihiin gabadha saarnay diyaaraddaasi ku geeriyootay waayo maxamed marka hore eh, innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waan idinka tacsiyadaynaynaa annagoo idaacadda v o a ah geerida gashay eh, qoyskiina bal marka hore sida aad warkan ku maqasheen eh, wax iiga sheeg Een, anigoo maaragtay aroortii markii maaragtay shanta subaxnimo meelaha maray ahayd yaa walaalkeed wuxuu iisoo diray text message uu dhahayo een, diyaarad ethoobiyan ayaa dhacday marka gabadha walaashay oo soo baxaysu ka warqabay shalay Een, magaalada toronto waxay ka baxday adiga waqti- about eleven markay ahayd marka wuxuu dhahay maaragtay arrinkaasaan maqlnay fiiri newskii baan galay isla markiiba waxaan wacay walaashay kale oon dhahay itinerarygii iisoo dir lambarkii baan isu fiiriyay diyaaradda iyo flight numberkii marka way iskeeneen marka xoogaha waxaan niyada ku dhisanayna in diyaaradda waktiga ay eh, toronto ay ka baxdo marka xagga seven o'clock waxay gashaa maaragtay eh, eh, waktiga ethiopia eightna eight fifteen diyaaradda waa baxaysi aniga laftay xataa waa ku safray hadda ka hore weyna badana waxaa dhacda dadka diyaaradda toronto markay kasoo degayaan wakti dheer bay ku qaata way ka tagtaa marka waxaan sitaa inay ka tagta xataa waa laga yaabaa diyaaradda bal aan ka warsugno muddo dhan markii aan warka weynay markii dambe waxaan wacay head officeka maaragtay lambarradii ay ethoobiyaanka ay kusoo qoreen ethiopian airline ay kusoo qoreen Een, twitterkooda lambarkii baa laga qabtay marka waxay confirm gareeyeen in gabadhaas iyo maaragtay gabarteeda yarbu ay saarnaayeen flightka isaga ah okay waaye gabadhu waxay diyaaraddu waxay ka soo kacaysay garoonka pole ee etoobiya nairobina u socotay ha diyaaraddu waxay ka bixisay ha garoonka aan Addis Ababa marka gabadhu ma waxay ku soo laabanaysay canada may waxay ka tagtay magaalada edmonton ay kasoo baxday ji- ah, jimcihii habeenkiisii shalay toronto nagu soo martay halkan baan ku wada hadlaynay Een, sh- sh- isla shalay bay baxday marka annaga noo ahayd saakana waxay ka degeen addis ababa Mar- marka addis ababa to nairobi u sii socotay Eh, meesha ay safarka u ahayd nairobi ahayd nairobi ayay u socotay ha waa gartay marka bal walaasha wax iiga sheeg ee maxaan ku qof noocey ahayd gaba noocey ahayd imse caruray lahayd maxay qabanaysay halkey u socotay walaashay gabar yar oo iska maaragtay soomaaliya oo iska fiican bay iska ahayd maasha allah oo saddex ciyaal bay haysatay ciyaalkeeda maaragtay waa toddoba waxaa ugu weyn toddoba jir iyo waxay haystaa lix jir iyo mid yar oo afar afar jir ah labadii kale yaryareed hadda labadii midii weyneed iyo midii yareed hooyaday oo maaragtay edmonton jirtay oo uga soo tagtay tan yar ayaa maaragtay waxaa loo kaxaynayey in maaragtay ay maaragtay dugsi quraan ah ay xagga ka dhigato iyada tayartaana la maaragtay rabtay in la kaxeeyo bal walaasha magaceeda haddaad ila wadaagi karto iyo gabadhay dhashay magaceeda
safiy iyada walaashay magaceeda waxaa la dhahaa aamina ibraahim oo dawaa allahu naxariisto hadday maaragtay confirmationka ayna siinaysa arkaysid iyo maaragtay safiyo faysal cigaal iyadana oo ah lix jir maaragtay la socotay allahu naxariisto labadoodaba aamiin aamiin insha allah marka dadka dhan oo na dhegeysanaya maaragtay usoo duceeya walaashay waan u ducaynaa samari meelaha ka siiyo ayadana jannadii fardowsa maaragtay iyo gabadheedaba allaha ugu bishaareeyo aamiin insha allah
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan cali oo ay walaal ahaayeen gabadh saarnayd gabadh soomaaliyeed oo ka mid ahayd dadkii ku geeriyooday diyaaraddii ethoobian airlines ee ku dhacday magaalada addis ababa duleedkeeda markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali daajira
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal nin weyne wadkiis waa yaqaan waa mahmaah soomaaliyeed oo ina baraysa in waayeelku uu garan karo cudurka markaas hayaa inuu yahay kii uu u dhiman lahaa ujeeddada tooska ah ee mahmaahdu waa sidaa hase ahaatee waxaa jirta sabab hadday timaaddo ay cid waliba garan karto ha dhowaato hase dheeraatee in geeridu ay kaabiga tahay taasoo ah gabowga waa da'du markay hore u badato ee uu qofku is-uruuriyo dhaqdhaqaaqiisu uu soo koomo dabadeedna uu guri ku meer ku dambeeyo waxyaalaha loo wada siman yahay ee degaanka iyo bulshada ka sokow waa marka sida joogtada ah uu aayaha qoyskiisa uga walwalo ee kolkuu dhinaca dhulka dhigaba uu su'aalaha badan iska weydiiyo talow gadaashaa maxaa dhici doona xoolaha aad ka tegi doonto wiilashaadu sidee bay ka yeeli doonaan sidee bay u maamuli doonaan masaamiga ayay ku dhifan doonaanoo way dhexlan doonaan mase siday hadda yihiin bay isugu jiri doonaan gabdhahaaga gashaantimaha ahi maxay mudan doonaan gaar ahaan hebli xaggee bay ku dambayn doontaa carruurtu guud ahaan ma waxay noqon doonaan qaar isgarabsado oo dhibaatooyinka nolosha wadajir u maareeya mase markaad iilato ayaa isugu dambaysa oo way kala dhaqaaqi doonaan inkastoo aanu wax badan ka qaban karin haddana tobannaan su'aalood oo caynkaasa ayaa maanka iyo maskaxda qofka gabooba ku soo noqnoqda ilaa uu ka godgalana kama nasto kastaba ha ahaatee markaas oo kale waayeelku wuu dardaarma ha lagu dhaqmo ama ha laga dhaga adeygee inta uu weli ifka joogo dardaaranka waa laga dhegaystaa geeridiisa kadibna wuxuunbaa laga xusuustaa maxaa haddaba laga hayaa odayadii hore ee soomaalidu wixii ay ku dardaarmeen jawaabtu waxay tahay wax yar koodii taraab ku dardaarmay isaga warkiisa daa waa la iska iloobay hase ahaatee waxaa jira qaar maanseyahanadii hore ka mid ah oo geeridoodii ka hor wixii ay ku dardaarmeen maase ku waariyey dabadeedna ay wax ka badbaadeen taasna aan ku tusaaleeyo gabyaa magaciisa warsamadeedaya lagu sheegayoo tix gaaban oo dardaaranihii ay naga soo gaadhay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a ayaa isaga oo markaa da'ah waxaa soo hormartay inan uu dhalay oo kaaha la odhan jiray waxay ahayd inan inta xilligii gashaantinimada fooda gelisay ay dhallinyaradu ku dul wareegayso kolkaas buu istusay inaanu gaari doonin waaga la soo dooni doono dharaarta inta laga yarad bixiyo lana mehersado reerka lagala tegi doono sidaa darteedna cidda ay gelayso iyo ninka ay oolidiisa noqon doonto aanu talo ku yeelan doonin suu wuxuu is yidhi oo maalintaas wixii aad kula talin lahayd maad haddaba u hormarisid welibana gabay ugu sheegtid maalintii xigtay ayuu u yeedhay oo inta agtiisa soo fadhiisiiyey wuxuu maqashiiyey tix dardaarana oo marka hore gabowgii hayay uu ararteeda kaga cabanayo marka xigana uu iyada ku dareensiinayo in rag badan oo gayaankeeda ay hubaal tahay in kol aan dheerayn ay kulmi doonaan sidaas awgeedna ay taladiisa u baahan tahay wuxuu yidhi kaahay kacaantaye haddaad kor u yar dheeraato oo mawdku kuu kaadiyood yaro kortoodna axdo kollay waa hubaal inaad gayaan badan kulmaysaan kici waa gaboobay haya oo kuudud baana haye ka cad madaxa timihii baftada carabtu keenaanee kaabiga wad baa igu haya iyo shaygii kululaayee kodadan u saarahay qabriga lay kaxayn rabo ee aan kula ballamo waa intoo laga kaa wado intaa hadduu yidhi ayuu u raaciyey waalidka iyo walaalaha oo ay la tashataa inay lagaba maarmaan tahay maxaa yeelay wanaaggeeda mooye kollay laga fili maayo tale ay eeddo inay u horseedaan sidaa daraaddeed buu ku boorinayaa maalinta ay guur maagto inaysan keligeed go'aan ka gaadhine ay u tala badsato ugu dambaystana wuxuu dardaarankiisa ku soo gabagabaynayaa rag iyo dumar dhammaan warasada uu ifka kaga tegi doonaa inay isku duubnaadaan mid walibana uu kan kala kaabo wuxuu yidhi kohan maysid tala waalid iyo kii dadkuu xiga ee waxay kula rabaan inaad khalqiga ugu korraysaaye oo ay kunkuunyaan hablaha qaar kofkaa ahi hadday iskaarahadaan khayrka waad kala tegaysaane kalgacayl hadday kuu qabaan kaalmo waad heliye kasha maalintaad gelisa guur keliha xaajoone kurtiin wada tashada waa iyaga waxa ku kaabaya guur guud ahaan sidaas bay geeridooda ka hor raggii hore carruurtooda ula dardaarmi jireen hase ahaatee dhowaan ayaa waxaa soo gaadhay tix iyaduna dardaarana asii aan taa hore lamid ahayne ka duwan waxaa tiriyey gabyaa dadkii ximan degi jiray ka mid ahaa oo dablad sagaalo eri la odhan jiray hilaadana qaybihii dambe ee qarnigii sagaal iyo tobnaad soo gaaray dablad markuu gaboobay oo nin weyne wadkiis waa yaqaane uu hubsaday in isaga iyo dunida ay kordhow isugu dambayso ayuu la dardaarmay laba ninoo dadkii uu dhalay ka mid ahaa waa cali iyo cilmiye inta ay naftu weli ku jirto inaan la xoorini ay dar yeelaan ayuu labada wiil kula dardaarmayaa oo muxuu ku keenay wuxuu u soo joogay laba oday oo la kala odhan jiray diini cuuke iyo kelli oo markay tabar dhigeen raggii ay dhaleeni ay cidla ciirsila kaga dhaqaaqeen dabadeedna caatadoodii uu dugaaggu ku humsiyey gabagabada wuxuu wiilasha ku beerlaxawsanayaa inay xusuustaan kana abaal gudaan abaarihii ba'naa ee lasoo maray siduu badbaadadooda ugu soo burburay ee sabanxumaagii lagu hoobtay uu ugala soo dhex baxay wuxuu yidhi ninbaa mawdku goortuu cuskado curadki qaataaye ninna cidaha oo guuray baa laga carraabaa ninbaa timiro cawdsanahayii cawraroo kale eh ninna coon la nacay baa rabigi ku itibaaraa ninba ariguu ciiddaas yahay iyo sida camuuddaasee ninna toban cadha leh yuu ilaah uga dhigaa coode cali iyo cilmow waxaad tihiin curadadaydii abaar cadhaytay baan idin korsaday anug ahaantii iyo tabtii diini cuuke iyo kelli baan ka cindi haystaay waan carari doonaa haddaan cududda leehayna cimrigiinna inaad laysataan idinka oo cood leh waryaan cidhidda laydhigin ninkaas caariye aan ahaye dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa aynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadaliya ku kale hadduu eebba idmo
idaacaddeenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaasi ayay nooga eg tahay dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir shirwac iyo bashiir abikar cabdulaahi